barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ciid wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah lix iyo tobanka bisha meey ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono saamaynta uu xanuunka covid nteen ku yeeshay dhallinyarada shaqaysa ee soomaalida haddaanu ganacsatada yaryar nahay dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaadhay waxaa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirna ee holselarka ahaa ee ugu waaweynaa waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa is-aamina darra ayaa dhacday anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeya barayfada way soo gaadhay markaa saameyntooda waxaad sidoo kale maqli doontaan heesihii ciidda ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qaybaha kala duwan ee soomaaliya ayaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidulfidriga kadib markii ay dowladda soomaaliya xalay ku dhawaaqday in saddexylabaatanka bisha mey ay tahay maalinta ciidulfidriga wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay weheliyaan qaar ka mid a culimmada soomaalida ayaa warbaahinta dowladda ka sheegay in dad gaaraya ilaa siddeed qof oo gobollada dalka qaarkood kala jooga laga xaqiijiyey inay arkeen bisha shawaal sidaa darteedna ay maanta tahay maalin ciid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sidoo kale barahooda bulshada shacabka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda go-aanka ciidda lagu shaaciyey ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya uu sheegay in bisha aragtideeda la waayey sidaa darteedna ay ciidu tahay maalinta axadda si kastaba ha aatee wasiirka ayaa markii dambe sheegay inay la soo xiriireen dad badan oo bisha arkay inta badan dalalka islaamka ayaa ciiddu tahay maalinta axadda ee beri ah maxkamadda boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in maanta oo sabti ah la dhammaystirayo soddonka bisha barakaysan ee ramadaan ciidduna ay tahay maalinta axadda ee beri ah kadib markii la arki waayey bisha shawaal dalal kale oo dunida muslimka ah oo ay ka mid yihiin urdun qatar masar imaaraadka carabta iyo turki iyo dalal kale oo badan ayaa dhammaantood sheegay in maanta ay dhammaystirayaan soddonka bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay ciiddu tahay maalinta beri ee axadda ah koonfurta qaaradda ameerika ayaa noqotay halka xudunta haatan u ah cudurka covid iyadoo dalka baraaziil ay tahay dalka ugu daran ee koonfurta ameerika ee cudurkani uu sida aadka ah ugu dhuftay dalkaasi oo haatan noqday dalka labaad ee ugu kiisas badan dunida waxaana docda kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ku waramaysaa in kiisaska dalalka afrika ay sii kordhayaan balse ay dhimashadu tahay mid hoosaysa hay-adda ayaa sheegtay maalintii shalay in kiisaska dalalka qaaradda afrika ay haatan gaareen in ka badan boqol kun oo kiis iyadoo uu cudurku ku fiday dhammaan dalalka qaaradda afrika tan iyo markii cudurkaasi ama kiiskii ugu horreeyey ee cudurka covid laga soo wariyey qaaradda afrika muddo haatan laga joogo afar iyo toban toddobaad w h o ayaa sheegtay in keliya saddex kun iyo boqol qof ay cudurka covid ugu geeriyoodeen qaaradda afrika sagaal dal oo afrikaan ah ayaa soo wariyey toddobaadkii hore in kiisaska cusub ee covid ay sare u kaceen konton boqolkiiba sida ay w h o sheegtay halka dalal kale oo qaaradda ah ay sheegayaan in tirada kiisasku ay hoos usii dhacayso dr mike ryan oo ah khabiir sare oo ka tirsan w h o ayaa sheegay in xaaladda dalalka koonfurta ameerika ay tahay mid halis ah isagoo xusay in haatan ay qaaraddaasi noqotay halka ugu daran ee cudurku saameeyey brazil ayaa ah dalka ugu daran ee cudurka covid uu saameynta ba-an ku yeeshay iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ansixiyeen in daawada maleeriyada loo qaato loo isticmaali karo haatan daaweynta cudurka covid sida uu sheegay dr rayaan oo ka tirsan w h o waxa uu sheegay in daawadani aanay jirin cadeymo tibaaxaya inay wax ka tarayso cudurka covid warkii dunidana dhegaystayaal waa nagayn
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiiyey warkii dunida halka aad kala socoteenna waa v o a washington duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka waxaanu ku soo qaadan doonaa sida uu dhallinyarada shaqayse u saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban gobolka sool weli wax kaysa lagama helin balse waxaa jira amare ay soo saareen gudiyada ka hortaga cudurkaasi waxaana barnaamijkeena madasha marti noogu ah axmed cabdilaahi cali oo ka mida barayaasha gobolka sool macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee muuse yuusuf iyo aadan cabdilaahi xaaji maxamed oo isna ka mid a bahda caafimaadka sidoo kale waxaa marti noogu ah cabdisamed axmed hiirad oo isna ka mid a dhallinyarada ganacsatada ugu horeyn axmed cabdilaahi cali kusoo dhawow barnaamijka madasha ee v o a waa ku dhowahay aada noogu soo dhaweynaya barnaamijkan cabdikariin olol iyo bahda v o a uga mahad celinayaa runtii xanuunkani waxawey waa xanuun aafo ah oo ummadoo dhan aada u saameeyay dunida oo dhan dhibaato weyna gaarsiiyey shaqala-aan baahsanna sababay dhaqaalahana hoosu riday ka macalin ahaan annaga macalimiinta markii ugu horeysayba waxaa waxbarashadu ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey ee la fasaxay waxbarashaduna waxay ka mid tahay inta badan meelaha ugu badan ee bulshadu ay aadka ugu tiirsan tahay xagga shaqooyinka oo magaranaysaa maadaama aan dowladee badan oo gacanta ku haysaa jirin dadku ku tiirsan yahay ayay ka mid tahay markii ay istaagtay waxbarashadii ee la fasaxay macalimiintii iyo shaqaalihii kale ka shaqaynayay intuba waxaa soo food saartay shaqa la-aan baahsan weliba muddo dheer ah oo ilaa lix bilood qaadanaysa bishii saddexaad baa la fasaxay waxaa la gaadhayaa ilaa iyo agost bay xidhnaan doonaan haddii ilah yidhaahdo way kala liitaan oo gaar ahaan kuwa waxbarashada hoose sida daarul qur-aanka oo kale dugsiyada hoose dhexe ilaa iyo kuwa sare iyo xitaa jaamacadahaba ha kala saameyn badnaadaan laakiin waxa weye mid walba way saamaysay gaar ahaan kuwa brayfatka ah oo kale si xoogan ayay u saamaysay oo sababtoo ah waxa weye isha keliya ay ku tiirsanaayeen waxay ahayd ardayda ardaydii markii la fasaxay marka macalimiintii iyo guryahooda ay deganaayeen oo kale ahaa iyo iskuullada laftigooda xitaa kale ahaa taasi waxay keeni kartaa markaa in badan markay fasax ahaadaan in markaa xitaa iskuullada qaarkood hadhow inay dib u furmaan ayba aysan surogal ahayn ayay keeni kartaa marka waxa weeyaan dhib aad iyo aad u badan bay kasoo food saari karta xaggaas oo xagga shaqala-aana macalimiintii qaarkood inaysan dhadheer iskuulladii kuwa noqon ay meelaha kale isaga shaqo tagaan laftigooda way keeni kartaa markaa saameyn aad iyo aad u ballaaran ayay ku keentay cabdisamed axmed hiirad waxaad ka mid tahay dhallinyarada iyagu ganacsiyada ku jira bal ka waran dhallinyarada qaabka uu saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban kuwa suuqyada ka shaqaysa ka shaqaysta iyo qeybaha kala duwan ay ka kooban yihiin bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda v o a anigu waxaan ka mid ahay ganacsatada yaryar ee magaalada laascaanood ganacsiga aada buu saameeyey cudurkani waayo adduunkii baa kala xidhmay haddaanu ganacsatada yaryar nahay dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaahay waxaa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirnay holselarka ahaa ee ugu waaweynaa waxay markaa arrinka xanuunkani uu yimid waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa waayo is-aaminaa darra ayaa dhacday oo waxaa laga baqayaa qofkii dee inuu waxbaba waayo ganacsigii dayntii uu soo bixin waayo waxaa kale oo dhibaatada kale ee ka jirta ee cudurkanu saameeya waxaa ka mid ah dadkii biilalka qaadan jiray oo kale oo waddamadaas oo aadka u saameeyey deganaa dee biilalkii adigu dadkii u xaraysannahay bay leeyihiin oo biilalkii soo soo dhici maayaan ama waa raagayaan dhibaatooyinkaas ayuu ayuu cudurkanu keenay marka ganacsiga saamayn weyn ayuu ku yeeshay weliba ganacsatada yaryar saamayn weyn ayuu ku yeeshay waxaa kale oo uu cudurkan keenay meelihii wax laga qaadan jiray bangiyadii lacagta laga amaahan jiray oo kale oo ganacsiga yaryar hadiyo jeer kaabi jiray iyaguna waa joojiyeen markii cudurkanu bilowday ayaa lacagtii amaahda ahayd ee bangiyada laga qaadan jiray oo aad iska bixinaysid markaad meheradii marka lagu camiro oo kale aad iska bixinaysid bishiiba installment aad iska bixinaysid bishiiba xoogaa waa la joojiyey taana waa la joojiyey marka ganacsiga yaryar dhibaatooyinkaas ayuu ku yeeshay sidoo kale aadan cabdulaahi xaaji axmed waxaad ka mid tahay bahda caafimaadka gobolka sool bal ka waran cudurkaasi covid sagaal iyo toban wacyigelinada lasoo saaray iyo talooyinka lasoo jeediyey iyo qaabkaad sodhan karto bulshadu way kaga badbaadi karaysaa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa xayiraada la sameeyey iyo siduu dhallinyarada hadda aynu ka hadlayno oo u saameeyey oo kale bal nooga waran aad baan u salaamayaa bahda v o eda waxaan u mahad celinayaa cabdikariin olol iyo asxaabta kale ee ka qayb qaadanaysaba haddaan usoo gudbo dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan covid waa mid inta badan bulshadu ay aad u og tahay dhibaatooyinka uu leeyahay gaar ahaan markaanu ka hadalno gobolka sool dhibaatooyinka iminka la odhan karo uu soo gaadhay waa xagga dhaqaalaha oo ay asxaabtii iga horraysay sheegeen cabdisamid oo kale uu sheegay marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo jeedinaya waxaa weeye in laga qayb qaato wacyigelinta oo ay dadku aad moodid inaysan inta badan u bislayn inay ka qayb qaataan wacyigelinta ama waxyaabaha talooyinka la soo jeedinayo aysan raacaynin taas waa taa qodobkan dhaqaalaha saameyn weyn buu ku yeeshay dunida oo dhanoo taa waa la wadoogyahay anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeya barayfaba way soo gaadhay markaa saameyntooda iyada oo dadkii aysan iibsan karayn oo aad arkaysid dawadii oo kale aysan iibsan karaynin oo ay aada ugu adag tahay taas waa saameynta dhaqaalaha waa la wadoogyahay dhibaatada uu leeyahayna xanuunkani waa xanuun dee dilaaya oo aan dawo lahayn marka talada aan soo jeedinaya waxaa weye dadku inay raacaan talooyinka caafimaadka bahda caafimaadku ay soo jeedinayso ee maalin walba soo baxaya ee wasaaraddu hogaaminayso ee bulshada dhakhaatiirta gobolka iyo dhakhaatiirta dunidaba ay isla socdaan marka bulshada gobolka sool waxaan aad ugu baraarujinaya bulshada gobolka sool waxaan aad ugu baraarujinayaa inay talada ay qaataan protectionka qaataan waxyaabaha afka la yskaga xidho facemaska galoofiska waxyaabahaas oo dhan ee kala fogaanshiyaha bulshada inta badan gobolka sool dadku ma aaminsana xanuunkan baad moodaa marka bulshada si fiican usii fiiriso waxyaabo badan oo waxay burinayaan ah axmed waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyagu macalimiin ahaa qaarkood iskuulla barayfooda haysteen kuwo ay haysteen goobo kombyuutarada iyo iskuulla ay iskood u abaabusheen bal ka warran dhallinyaradaasi iyo xaalkooda nooga warran bal bismillahi raxmaan raxiim wallaahi runtii dhallinyaradaasi aad bay xaaladoodu u adag tahay inkastoo ay ku xidhan tahay de hadda markii horeba sidii dee ay dhaqaalahoodu kala ahaana ay ku xidhan tahay laakiin waxaa jira dhallinyaro markoodii horeba ku tiirsanaa iskuol fiiga yar ay carruurta ka qaadaan oo reerana leh guryo kale aana deganaa sida macalimiinta qur-aanka oo kale kuwa dugsiyada dhexe iyo kuwa dugsiyada sareba runtii ninka guri kiraa degan oo saaxiibulciyaalka ah oo maranaysa ciyaalkiisa sugayaan guriga kirada laga sugayo shaqadii istaagtay oo weliba muddo aan garanayn xilligay furmaysa ay taagan tahay xaaladiisu aad iyo aad bay adag tahay waxaa kaloo iyana dee yaraaday magaranaysa dadkii caawinayay hadday ahayd humanitarianka oo kale iyo yana caawimaada oo magaranaysa la sheegi karo aanay helin qofkii guriga kiradiisa u deganaha uu isagii ka doonayo ciyaalkii sugayaan xaaladii xanuunkii meel bandow la saaray oo xitaa oonay shaqooyinkii kale isa saameeyeen oo wax walba waysa saameeyeen shaqadii murqumaalka xitaa way istaagtay haddii uu damgaranaysa kuulidiisa waxa uu tuuran lahaa taa laftigeed waxa weye saameyn bay ku keentay marka aad bay arrintaasi ugu adagtahay runtii cabdisamed waxaad ka mid tahay adigu ganacsada yaryar ee dhallinyarada bal ka waran dhallinyarada ganacsiyada haysatay aad sheegtay in dhaqaalihii haysteen iyo goobihii ay wax ka soo qaadan jireen uu saameyn ku yeeshay maadaama waxa ay ku shaqayn jireen ay tahay inay caddeeyaan wixii ay iibinayeen intay ka soo qaataan shirkadaha waaweyn ay wixii intay caddeeyaan oo markaa wixii hore intay dayn kusoo qaataan oo caddeeyaan hadhow ay u celiyaan lacagtii oo midka cusub ka soo qaataan maadaama ay arrinkaasu istaagay oo shirkadihii waaweynaa ay yidhaahdeen wixii aydin waxaad iibsataan mooyaane wax kala qaadan maysaan aad buu ganacsigaasi ganacsiyada yaryara aad bay ay u suxun yihiin oo ay laga yaabaa inay meesha ka baxaan haddii aan cudurkani uuna si deg deg aynugu dhaafin ilaahay si deg deg ah aynugu dhaafiyo marka saameyn weyn buu ku yeeshay waana laga baqayaa in ganacsiyada yaryar oo dhan ay meesha ka baxaan aadan baynu kusoo noqonana aadan waxaa jira talooyin baa lasoo saaray hadda waad ka dhawaajisay marka cabdisamad oo kale laga hadlaya dhallinyarada shaqaysata ama suuqyada hadda joogta maadaama dadku aysan guryaha ku jirin waxyaabaha ugu muhiimsan inuu qofkuna shaqaysto suuqana noloshiisana uu dhacsado ka caafimaad ahaan waxyaabaad ku talinaysaan maxay tahayna bismillaah waxaa weye su-aal aad muhiim oo meesha ku jirta weeye marka qofku uu rabo inuu shaqaysto oo ganacsigiisa usii socdo oo uusan joogi karaynin gurigiisa waa inuu isticmaalaa waxyaabaha protectionka sida facemaska galofiska antiseptikiska waxyaabahaas waa inuu meesha dhigtaa oo ku nadiifistaa dadkana uu yidhaahdaa intaas manaa intaa iga jooga oo uu samaystaa layn yar oo yidhahda halkaa ha soo dhaafin aan adeegiina halkaa idinku geynaya marka sidaas ayuu kaga badbaadi karayaa insha allah ilahina waxaan uga rajayn inuu ilahay ka badbaadiyo qof markaa inuu qaato mar walba talada caafimaadka ee lagu wacyigelinayo uunbuu kaga badbaadi karaa xanuunkan xanuunkani daawana ma leh tallaal ma leh waana xanuun dilaaya marka waxaan ku bogaadaynaynaa bulshada ganacsiga ka shaqaysta ama meel kastaba ha joogto inay qaataan waanada iyo wacyigelinta caafimaadka ka soo baxaysa waxyaabahaad soo dhan karta aadan waa looga baahan yahay guddidan ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban meel kasta ay joogaan aada waxaan ugula talinayaa qolada guddida covid nineteen inay bulshada inay bulshada ay wacyigelinta aysan mar keliya kala daalin ee ay wadaan continuous habeen iyo maalinba ay wadaan dadku maadaama aysan fadhiisanaynin oo aysan guryahoodii ka soo baxayaan sida dunida kale ayan ula macaamili karaynin xanuunka waxaan kula talinayaa qolada guddida ah in ay wacyigelinta iyana labanlaabaan maadaama dadka aysan joogi karaynin waa inay labanlaabaan saddex laabaan oo ay badiyaan wacyigelinta waayo wacyigelinta unbaa lagaga bixi karaa xanuunkan oo lagu kantarooli karaa axmed baynu ku soo laabanayna axmed waxaa jira dhallinyaro badan oo iyagu dee noloshoodu ay ku tiirsanayd caawinta bulshadooda oga timaada oo waxbarasho dhigan jiray oo iyaga si gaara isu maamuli jiray bal kuwaasoo kale ka waran maadaama adigu aad ka mid tahay macalimiinta waxaa jira dhallinyaro badan oo iyagu iskooda isu maamuli jiray oo magaalada joogay waxna dhigan jiray oo biilna dibadda ka qaadan jiray markaa noloshooda iyo waxbarashadooda intaa ku maarayn jiray markii dee dunidii oo dhan saameyntani ku dhacday oo dadkii magaranaysaa xitaa biilasha dibadooda ay iska yaraadeen waxay ku qasabtay kuwo badan runtii oo aan garanayo inay dee magaaladiiba ka baxaan oo ay miyiisaga baxaan waxbarashadiina joogsatay shaqo kalena aanay jirin marka saameyn ballaadhan ayuu ku keenay oo ah qofkii inuu magaranaysaa dee jaahawareero oo magaranaysaa ujeedkii iyo himladii uu markii hore u socday oo dhamme ay weecdaan ayay keentay marka way jiraan dad badan oo dhallinyaro ama iyagu jaamacadaha ku jiray qaar baa jiray shaqaysana jiray oo macalimiin ahaa jaamacadana dhigan jiray kuwaasina waxay ka mid ahayn kuwii ay saameynta xoogan ku yeelatay oo runtii waxba iska istaageen oo markaa ku khasbanaaday inay iskaga baxaanba magaalada qaarna meelahoodaas iskaga nool oo weli rajo qaba hadda waxaynu ku laabanaynaa cabdisamed hiirad cabdisamed maadaamaad aqoon fiican u leedahay ganacsiga oo aad ganacsigana ku dhex jirto waxyaabahaad soo dhan karaysa waa muhiim dhallinyarada ganacsiyada ku jirta ee haatan ee saameynta covid sagaal iyo toban uu ku yeelanayo aad soo dhan karta waa lagu badbaadin karaa ama tallaabooyinkaasaa ugu muhiimsan meel kastoo ay joogaan aad soo jeedin lahayd maxaa ka mid a bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan ganacsigu maadaama uu isku wada xidhan yahay oo cudurkan covid nteenna uu wada saameeyey ganacsi dhammaantiis dadkii xoogsatada ahaa uu saameeyey macalimiintii uu saameeyey ganacsigii yaryaraa uu saameeyey kii weynaa laftiisa uu saameeyey iyaga laftooda waxay ka walwalayaan meelihii ay wax ka soo qaadan jireen wadamada waayo soomaaliya soomaaliya waxay ku nooshahay imports bay ku nooshahay oo waxa wadanka inoo yimaada o dhan dabadda laga keenaa iyaga laftooda waa walwalayaan waxay ku leeyihiin kaydku kaydku hadduu cudurkan sii socdo kaydku waa yaraanaya oo hadda waxaa aad waxaa la qaataa oo ay dadka dalka keenaan kaydkii kaydkii hore u yaalay inta badan marka laga laftooda waa walwalayaan waxaan dee ku marka waxaan waanada aan soo jeedinaya waxay tahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan usoo jeedinayo horta inaynu waddankeena bal wax soo saar wax soo saar inaynu inagu bal aynu aynu samayno oo xagga beerashada iyo xoolaheenni iyo aynu ku noqonno oo aynu si aynu uga badbaadino waxyaalaha dee dabadda inooga imaanaya oo haddii dee cudurkanu sii socdo dee adduunku waa kala go'aya waa kala go'aya nin waliba wixiisa nin waliba wixiisa isaga ayaa isku isku kaafinaya marka waxaan aada ugu talinayaa in dadku ay wax soo saar yeeshaano bal dhulka dhulka ay u jeestaano xoolaha ay u jeestaano oo laysku dayo in laga maarmo in laga maarmo waxyaalaha dabadda laga keenayo oo warshado yaryar iyo wax la samaysto dadku ay dadku ay guruubyo samaystaan oo ay isku tagtagaan oo inta dhallinyarada oo oo ay wax intay isku dardaraan wax uun ay sameeyaan ay kaga maarmi karaan waxyaalaha dabadda uga imaanaya taas ayaan anigu aada u boorinay waxyaabaa looga baahan yahay dhallinyarada laftigooda oo xanuunka covid sagaal iyo toban saameeyey maxay tahayna barnaamijkan wacyigelinta iyo la dagaalankiisaba in badan bay dadku aada u maqlayaan waxyaabahaan kula talinaya dhallinyarada waxaa weeye inay iyagu qayb ka noqdaan la dagaalanka cudurkan iyaga oo raacaya tallaabooyinka dhakhaatiirta iyo qolada caafimaad caafimaadku ay soo jeedinayso inay qayb muhiim ah ka noqdaan oo iyagu isxilqaamaan waxaa layidhi ceelna uma qodna cidna uma maqna waxaynu ognahay dowlad weyn oo xoogan oo wax maamuli karta inaynaan lahayn dadku markaa dhallinyaradu waa in iyagu nafahooda ay u cabsoodaan oo ay arkaan xanuunkani inuu yahay xanuun jira oo dilaa ah waa in ay dareemaan waa waanada anigu aan u soo gudbinayo dhallinyarada in ay qaataan waanooyinka iyo tallaabooyinka la soo jeedinayo ee qolyaha caafimaadka ee dunidu iyo kuwa dalka gaar ahaanba ay soo jeedinayaan in ay qayb ka noqdaan iyagu oo isxilqaamaan waxaa jira dadku dhallinyaradu iminka inta badan waa dad waxbaratay ama waxbaranaysaba oo dareemi karta xanuunkan sidaa awgeed iyagoo aqoontooda yar ama tooda weynba kaashanaya waa in ay sameeyaan oo la socdaan tallaabooyinka mar walba soo baxaya ee ku saabsan wacyigelinta xanuunkan dilaaga ah waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanuda xarunta gobolka sool waxaynu ku eegaynay saamaynta dhallinyarada uu ku yeeshay cudurka covid aadan waxaa jira an aqoon-yahano badan oo dhanka caafimaadka bartay weliba dhallinyaro badan kuwaasi waxyaabaha iyagana looga baahan yahay maxaa ka mid ah kuwaas xanuun ku saameeyey marka laga yimaado maadaama iyagu aqoon fiican ay uleeyihiin dhanka caafimaadka oo kale waxaa weeyaan dadkan dhallinyarada ah ee aqoonta caafimaadka bartay waa inay u hagarbaxaan dalkooda iyo dadkooda oo ay wacyigelintaas maadaama uusan xanuunkani lahayn dawo iyo tallaal midnaba dadka wax soo bartay waa inay guryaha iyagu intay ka soo baxaan boodhar qaataan sameecado waaweyn soo qaataan ay wacyigelinta qayb ka noqdaan kuwa uu xanuunku saameeyey iyaga laftigoodu waxay qaateen oo arkeen waayo aragnimo waxayna arkeen xanuunkan dhibaatooyinka uu leeyahay iyagu kuwa ka bogsooday xanuunka meel kastaba ha joogaane waa inay u soo bandhigaan bulshada dunida iyo meel kastaba ha joogtay oo ay yidhahdaan xanuunkan noocaas noocaasaas buu leeyahay waxyaabihii ay ka barteen xanuunka laftigiis waa in iyaguna markaa ay ku soo daraan wacyigelinta taas magan odhan lahaa wacyigelin bal ka waran dhallinyarada waxyaabaha aad sodhan karto waa muhiim gaar ah oo ah in xilligan adag sida looga baxo bulshadana ay qayb weyn ay ka noqdaan maxay tahayna
waxaan kula talin lahaa runtii inay sameeyaan hal abuur haddii ganacsi oo kale ay ku suurtoobayso beeraha oo kale in deegaankii la kale la beero adigu si uu qofkii dee u noolaado waa in uu helaa magaranaysaa dowladda oo kale iyagu laftooda waa inay u sameeyaan barnaamij ay ku caawinayaan oo dhallinyarada ee shaqadu ka istaagtay haday tahay macalimiinta iyo kuwa ganacsada yaryar iyo kuwa kale ee murqumaalka ahaa intaba waa inay u sameeyaan brogaraamo ay ku caawinayaan oo iyaguna shaqo ku helay ku abuuri karaan cabsimadeen waxyaabahaas odhan karto waa muhiim in dhallinyaradaasi lagu garab istaago oo xilligan adag oo kale si ganacsigoodii iyo shaqooyinkay guud ahaan bahayeen iyo talooyinkaad soo jeedinaysaan maxay tahay bismillaahi raxmaan raxiim talada ugu horreysa aan soo jeedinaya waxaa weeye xilliga adag xilliga adag waxaa fiican la iscaawiyo oo weliba ganacsatada waaweyn ayaan aada ugu boorinayaa inay xilligan dadka u naxaan de wakhtigii hore ee xilligu fiicnaa waxbaa laga iibsan jiray waxbaa laga qaadan jiray marka xilliga marka uu hadda adkaaday ma aha inay yidhaahdaan kaash umaan rabnaa oo wixii kaash nagaga iibsada waxaa weeye inay caawiyaan oo ay wax ka sugaan oo ay deynta siiyaan ganacsatada yaryar ay deynta siiyaan oo meheradaha laftooda dadkii bilaa shaqada noqday ganacsato waaweyn keliya maaha annaga lafteeda meheradahaanu haysano dee waa inaanu ganacsatadu waa inay dadka bilaashaqada noqday ay wax sii siiyaan oo labada bilood ama saddexda bilood ee xaaladdu adag tahay ay wax sii amahayaan waayo markii ay shaqaysan jireen ay lacagta heli jireenba dee wax way sii siin jireen lacagtana way ka qaadan jireen dhegaystayaal waxaa intaasi inugu eeg barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya axmed cabdilaahi cali oo ka mid a barayaasha gobolka sool aadan cabdilaahi xaji maxamed oo isaguna ka mid a bahda caafimaadka gobolka sool cabdisamed axmed hiirad oo isaguna ka mid a dhallinyarada ganacsiyada ku haysta magaalada laascanood inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamaday dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo toddobaadkii labaad ayuu jimcihii shalay galay horyaalka kubadda cagta ee bundesliigaha jarmalka kadib markii sabtidii hore dib loo ambaqaaday markii uu muddo laba bilood ah uu u xayirnaa cudurka coronavirus jimcihii shalay hal ciyaar oo keliya ayaa dhacday waxaanaay u dhexaysay kooxaha hertha berlin iyo union berlin oo ka kala dhisan bariga iyo galbeedka jarmalka labadan koox ayay ciyaartoodii shalay u ahayd tii labaad ee ugu horreysay abid kadib markii ay kooxda union berlin ay horyaalka koowaad ee jarmalka soo gashay xil ciyaareedkan ciyaartoodii ugu horreysay ee horyaalka bundesliga bishii novembar ayay dhacday waxaana hal iyo ibar ku badisay kooxda union berlin ciyaartaas oo ay hareeyeen rabshado ka dhashay taageerayaasha labada dhinac labadan koox ayaa kala matala galbeedka iyo bariga berliin oo mar kala qaybsanaa islamarkaana uu u dhexeeyey derbi ka hor sanadka kuniyoaaqoiyoaaakii ciyaartii shalay ayayse kooxda herse berliin ku ciilbaxday union markii ay uga badisay afar gool iyo eber goolasha waxaa u kala dheliyey kooxda herse berliin ciyaartooyda kale ah bedad ebizevich duudi lukabekio iyo mattius kunha goolka afraadna waxaa ku soo xiray ciyaaryahaankii hore ee kooxda manchester city bayota ciyaaraha kale intooda badan sabtida maanta ayay dhici doonaan waxaana kooxaha ay isku arki doonaan sidan gurushii manshan gladbach bayer liverkusen ayay marti gelin doontaa warda bremen ayaa aadi doonta kooxda freeburg naadiga peterbon waxa ay is arkayaan hovenham wolfsburg iyo brushia dortmund ayaa is arkaya galabta bayer munikh oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay gurigeeda olombica kula ciyaari doontaa kooxda entacht frankfort axaddana saddex ciyaarood ayaa dhici doona kooxda shaalka ayaa ay is arki doonaan augsburg naadiga libzigna waxa uu booqan doonaa mens halka f c colon iyo fortuna dusseldorf ay is arki doonaan dhinaca kale horeynta bayer munikh ayaa ku hogaaminaysa konton iyo sideed dhibic waxaa ku xigta brushii dortmund oo leh afar iyo konton dhibcood brushii munshan galadbach kaalinta saddexaad ay ku jirta waxaana ay leedahay laba iyo konton dhibic booska afraad waxaa ku jirta kooxda arbi lebzig oo leh koob iyo konton dhibcood waxaa ugu hooseeya weli kooxaha fortuna dusseldorf warda bremen iyo peterbon dhegaystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan haatanse xubintii ciyaaraha intaa inoo joogto
xubintaasi cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinayay halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha munaasabadda ciidda guud ahaan idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi sandheere intaas ayay ku eg tahay nabadgelyo